Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobaiylabaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jacfar maxamed kuukaay
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan dib u soo laabashada dalxiiska magaalada muqdisho waxaa dhacda mararka qaar xitaa meel duura oo iska cidlaa oo geeda leh in loo dalxiistago iyadoo yani markaas lagu baraarugsan yahay dalxiiskii oo waayahan dambe oo aada magaalada xamar looga hadlayay waxyaabaha kale oo aada u jeclaysto waxaa ka mid a dadku inay fahmayaan wacyiga dalxiiska tusaale marka dalxiiska kale la aadayo wiilashu inay surwaallo haafa inta qaataan iyo iyo funaanado yaryar ay dalxiiska u aadaan halka waaga hore qofka markuu xeebta laga soo aadayo dabaal usoo socdo oo suud iyo taay soo qali jir sida inuu interview u socdo
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ileen ruux daarilo damqaanayabaane deel qaafkayga dhow damqaanayabaane waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha hase yeeshee ku soo dhowaada marka hore warkii dunida
militariga israa'el ayaa sheegay in nidaamkooda difaaca gantaalada uu ka hortegay toban ka mid ah soddon gantaal oo ay sheegeen in xalay saqdi dhexe looga soo ganay dhinaca magaalada khaza gantaaladaasi ayay sheegeen in laba ka mid ah ay ku dhaceen marinka khaza halka madaafiicda kalena ay ku habsadeen meelo bannaan oo u dhow xadka israa'il gantaaladan ayaa yimid saacado kadib markii ay saraakiisha caafimaadka falastiin ay sheegeen in shan falastiiniyiin ahi ay dhinteen tobaneeyo kalena ay dhaawacmeen ka gadaal banaanbaxyo jimcihii shalay ka dhacay xadka khaza iyo israa'il dadkan ayaa waxaa dilay ciidamada israa'il ee jooga xadka sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee khaza
dalka sri lanka ayaa waxa uu wajahayaa khalaalaase dhinaca dastuurka waddankaasi u yaalla ah oo u dhexeeya golayaasha dalkaasi madaxweyne matribala sirisena ayaa baarlamanka maanta oo sabti ah shaqada ka joojiyey ilaa inta laga gaarayo lix iyo tobanka bisha nofembar ee soo socota jimcihii ayaa xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi raniil wekremazinge iyo xukuumaddiisa madaxweynaha ayaa wekremazinge ku bedelay madaxweynihii hore oo lagu tilmaama nin aad u adag waa mahinda rajabakse xubno ka tirsan xukuumaddii la casilay ayaa tallaabada uu madaxweynuhu jimcihii qaaday ku tilmaamay mid afgembiya
warkaasina dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayay voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey waryaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
waalha wanaagsan meelka soo joogtay kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa doorka dhallinyarada iyo dalxiiska muqdisho maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho dhallinyaradu waxay soo bandhigayeen door wanaagsan oo la xiriira dalxiiska gobolka banaadirna waxay magacaabeen agaasimka waaho dalxiiska ee maalgashiga taasoo loo magacaabay cabdifataax maxamuud siyaad arizona arrintan waxaad mooda in maalmihii dambe dhallinyaradu ay muujinayeen kharashada dharka hidaha ee dhaqanka soobandhigidda meelo lagu dalxiiso iyo in baraha bulshada si gaara ishu usoo jiidatay haddaba muqdisho ma leedaha meelo lagu dalxiiso sidee bay u artaa dhallinyaradu xaggee bay tagaan sidayse kusoo bandhigaan waxaa nagala qaybgelaya aamina daahir siyaad aamina sahra agaasimaha waahda dalkhiiska ee maalgashiga maamulka gobolka banaadir cabdifataax maxamuud siyaad arisona iyo sunni carays fayto oo ka mid a dhallinyarada aadka u isticmaalo baraha bulshada gaar ahaana maalmihii dambe arrimaha dalkhiiska aada isha ugu hayay dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka aan ku horeeya mina sahra si gaara markii la yidhaahdo muqdisho iyo doorka dhallinyarada dalxiiska maxaa kuu soo baxay wallaahi horta farxada ay noo tahay ugu horeyn een, dalxiis marka la sheegayana waxaa ka horeysa horta in nabad la helo xilli xilli waxay leedahay la xasuusto een, aad aan ugu faraxsanahay maalmahan dambana in aan arkayno meelo badan oo hore loo arki jirin oo muqdisho ka soo baxay lagu dalxiis tago Eh, agasime waaxda dalxiiska iyo maalgashigaad madax ka taha gobolka meelo badan baa indhaha dadka soo jiitay markii lagu magacaabayo waxa kuugu horeeya kuu sawirmay maxay ahayd Een, aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir adiga iyo baada v o a waan idiin wada mahad celinaya runtii Een, aniga dee, magaalada wax badanaan howlo kala duwan ka hayay oo aan ka ka- kaga shaqaynayay aad baan xogagaal ugu ahaa ee, magaalada iyo fursadaha ka jira Een, markii xilka la ii dhiibana dabcan dee aragtida iyo iyo iyo iyo iyo tusaalooyinka ugu horeeya ee durbadiba maskaxdayna kusoo dhacay waxay ahaayeen inaan ka fikirno marka ugu horeeyo in aan samayno een, goobo cayiman oo laisla yaqaano oo dadkuna garanayaan i- een, oo ah goobo ku habboon ee dalxiiska ee caasimadu ay leedahay Een, daraasadii kuwaad aan samaynaynay waxaan kusoo wada bandhignay een, dhowr goobood oo hor leh oo dadku aysan ku baraarugsanayn haddana goobo dalxiis ahaa kuna habboonaa Een, si markaa hawshaas quruxda badan ee aan samaynay dadku ay noola arkaana wixii ugu horreeyay dadka aan u samaynay waxay ahayd inaan annaga abaabulno socdaal dalxiiseed aan ku geynayna dadka goobahaas cusub oo dadku horey u arag Een, tiina waxay keentay in dadka maanta iyaga ay isku dhowaadaan goobo badan oo kala duwan ayadoo awal la aadi jiray laba meel oo keliya oo liido iyo maxaa la yidhahdaa jasiira oo keliya dadku ay aadi jireen iyo goobaha kale ee gaarka loo leeyahay ee- ee ganacsiga ama beerta nabadda ama pizza house iyo daarasalaam iyo goobo kaloo lamid oo saasoo kale loo sameeyo aadi jireen laakiin waxaan kusoo kordhinay goobo kale oo hor leh oo xeebo ah iyo goobo kale oo ku habboon dhinaca dalxiiska oo environment dalxiiska qurux badan ah Een, annagoo weliba intaa keliya aan aanan aanan ku dareerin dadka inaan wadne aan u diyaarinaynay waxyaabaha dalxiiska laysa gelin karaya hadday ahaan lahaayeen een, dhinacii raashinka dhaqanka hadday ahaan lahaayeen triibkii oo maxaa la yidhahdaa aan ugu dhex samaynaynay een, ciyaarihii dhaqanka madadaalooyin kala duwan oo suugaantu qayb ka ahayd gaar ahaan weliba ee, suugaanta qaaciga loo yaqaana ee inta badan dadku inta dalxiiska lagu jira ay farxad badan ay ku dareemaan iyo waxyaabo kaloo aad u tira badan ayaan kaga shaqaynay marka een, runtiina meel fiican ayay gaartay oo maanta in heer qof walba ay uu dareensan yahay magaalada in een, dalxiis iyo process laga fikiro ayaa ayaa- ayaan soo gaarsiinay
Eh, sunna carays dalxiiska muqdisho eh, in liida la tago jasiiro la aadaahay dadka muqdisho kuma cusbo marka maxaa soo cusboonaaday Ee, waxaa soo cusboonaada horta qiyaaskii laga haystay iyo fikirkii laga haystay dalxiiska iyo dadku inay ka socdaan ay tagaan goobaha loo dalxiiso ayaa wax badan iska bedelay waagi hore qofka dalxiiska ama liido ama jasiiro aadayo dad qaasa oo cayiman oo magaalada yaqaana bisa aadi jiray hadda waxaa timid in diasporaha ama dadka dibadda dalka ugu- dalka- dalka dib ugu soo noqday dadka xaafadaha ku keedsanayo oo aan soo bixi jirin inay soo baxaan goobihi dalxiiska tagaan sawirra kusoo galaan ugu yaraanna muujiyaan quruxda iyo iyo bilicda magaalada muqdisho sideeduba dalxiiskuna wuxuu astaan ama fariin u yahay nabadda meel dalxiis ka jiro waa meel xaqiiqdi ama nabad ka jirto ama wax u dhigma marka eh, dalxiisku faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ugu horreeya in nabaddii la bandhigo dadku inay helaan meelo ay ku bixi karaan enerjiyadooda iyo waqtiyadooda nasiinada xilliyada ugu badan oo dalxiiso jimciya khamiista oo kale shaqooyinka ardadu waa ka mashq- waa ka fasax jaamacadaha iyo iskuulaadka dadka caadiga ah oo sida privateka u shaqeeyo maalmaha jimcadaha iyo jaanisay helaan waxaa aada usii kordhaya marka wacyiga ah in dadku aysan guryaha joogin inay dalxiisaan ayagoo isticmaalaya eh, dharkii dhaqanka iyo cunooyinka wadaniga ahaa iyo wax noocaas marka fursado hal abuur ganacsina wuu ka ammaanayaa dadkiina waxay ku dhiirinayaan in ay gudbiyaan fariin nabadeed in magaalada muqdisho ay nabad tahay dadku ay dalxiisayaan imageka nooga gudubsan adduunka oo ah in muqdisho ay tahay magaalo qarax magaalo aan dadku isku socon magaalo qof walba gurigiis ku dhuunto ay bedesho in magaaladii dad markii la arko kumanaan iyo iyo boqolaal dhallinyaraa iyo hooyooyin dalxiisaya oo xeebihii ku jira oo goobihii dalxiiska isku sawirayo waxay gudbinaysaa imagekii nagala haystay mid ka duwan oo ah nabad iyo dalxiis
Eh, aamina sahra dalxiis marka la yidhaahdo lamaanayaal kuwa isjecel kuwa isdoondoonaya kuwabaa ku qurux badan oo si gaara ishu soo jitaa gabar baa taa dabcan xageed u dalxiista Een, horta aad aa u mahadsan tahay waxaa jiri jirtay mis- markii hore in meelaha dadka caadiga ah ay u dalxiisaan sida leelihii jasiiro oo kale in aan aadi jirnay laakiin hadda way ka duwan tahay ama dadku lamaana ha ahaadeen ama keli keli ha ahaadeen waxaa dhacda mararka qaar xitaa meel duura oo iska cidlaa oo geedo leh in loo dalxiis tago ayadoo yacni markaas lagu baraarugsan yahay dalxiiskii oo waayaan dambe oo aad magaalada xamar looga hadlayay Een, agaasimona shaqo fiican u qabtay sida hadda markii loo magacaabo wixii ka dambeeyeyba ka hor ma umaleynaya in ay jirto meel loo dalxiis ama group dad israaca waxay la tahay in gruubkiisa ay bilaabeen in basas dhaadheer dadka lagu qaado oo magaalada banaankeeda la geeyo oo tusaale ahaan meesha hadda keedsanayo oo kale in weligay aanoo tegin aan maalintii ugu horreeday aan raacay asmaa iyo gruubka uu la socday ma xog ka soo cunay weligay ma arag inay baxdo iyo dadka afkan ka maqli jiray ma xog wax la yidhaahdo oo markii igu horreysay ahayd inaan arko yacni markaad dalxiisto waxaa kuu soo kordhaya waaya aragnimo waxaa soo arkaysaa yacni meelaada weligaa soo arag waxaa kuu sii gelaya hami ah in meelihii aad tagta maana meelo ka duwan inaa haddana tagto adoo markaas dalxiis yacni ka dhiganayo Een, lamaanayaasha keliyaha meelaha qurxoon inay aadaan maahane meelo waxaa jirta duur ah oo iyadana loo dalxiisi karo oo meel nasasho lagu soo nashta lagu soo nasta ay tahay.
marka weelku raacood halkaa la tagto waad lahayd dalxiiska markii la bilaabo waa yeesha lamaanay raaraaca
Eh, agaasime waxaad tiri eh, laba meel baa jirta laakiin hadda way ka duwan tahay magaalada Eh, waxaas weydiin karnaa ha- maxaa soo kordha xaggee kale oo liido iyo aan jasiiro ahayn oo dadku aada
Een, aad baad u mahadsan tahay een, cabdiqaadir mar kale Een, runtii siday ay ka dhawaajiyeen een, aamina iyo een, sunni labadaba annaga een, tarbiyadan samaynay ee aan soo korinay waxaa ka mid ahaa waxa ugu horreeyey inaan een, kaysanayo dadku dad badan aysan garanayn aan- aan kusoo kordhinay maantana loo dalxiis tago runtii xeeb aad u qurux badan jamaladeeda iyo weliba een, xeebaha dunida kuwooda ugu quruxda badan ka mid ah muuqaalkoodii oo kale leh ayaa ku taalee laakiin dadku maysan garanayn waxay u yaqaaneen keliya meel hal isbitaal uu ku yaalo inteeda kalena duur iska ah ayaa dadku isaga haysay laakiin maanta goob loo dalxiis tago oo weliba ganacsi laga samaynayo oo laga dhisayo stadiyo iyo iyo iyo markaan tagna kadib dhulkii xataa qaaliyoobay dadku u qaaliyoobay Een, halkaana fursado fiican oo ganacsi iyo wax walbay ka soo baxeen sidoo kale een, degmada xamar jajab oo dad badan aysan mar ka fakaraynin baa weligeed in xamar jajab xeeb lahayd ayaan geynay een, xeebta degmada xamar jajab oo ay dadku halkaa kusoo arkeen weliba maalinka tribka waxaa nagala qayb galay ama socdaalkaas dadka baayaha gaarkaa qaba oo dad in- gabdho iyo wiilal indhala ayaan goobta geynay runtii een, dareen aada u qurux badan halkaa kusoo qaatay iyo halka suugaanta ay ku qaadeen iyo de fanaaniinbaba kasoo baxay dadka laftoodii baayaha gaarkaa qabay oo farxaddii iyo markay nala nala qaateen Een, waxyaabaha kale aan soo kordhin annaga waxay ahayd inaan laga fekerin keliya in laisku qufulin in marka qofka dalxiis aadayahay uu ka fekero ama meel meel xeeba ama meel eh, doog laho qurxon keliya inaan laga fekerin laakiin de laga fekero eh, tallaabada aad qaadid ee aad aad aad meel aad isleedahay ka fekertid ugu yaraan haddaad meel barxadoo geeda la tagtid waa dalxiis haddaad meel doog laho qurux badan tagtid waa dalxiis haddaad any dee fikirkii in la ballaariyo oo aanan lagu koobin keliya in la yidhaahdo wax walbaahi waxay ku xiran yihiin dalxiis haddaa aadid inaad biyo xeeba aragtid ama bad aragtid ama aad aragtid inaan lagu koobin ayadana waa soo kordhina marka sidaas ayuu ba- ku baahay oo dhinac kasta ay u gaaro sida amina sheegaysa hadeer een, goobo duuro cidlaa inta la tago dadka ay kusoo hawo qaataan Een, runtii maxaa la yidhahdaa een, goobo kaleeto aad u badanoo een, beerta nabadda iyo meelo kaloo ayadana la aadi ji- aan aad dadku isaga aadi jireen dadku awal waxaa laga yaaba qofka inuu inta baxo daqaadirow oo liido iska tago caadi laakiin markaa weydiista aad tirahdid maxaa maanta liido aad nin waa iska soo leersanayo ku dhaho laakiin maanta fikirka waa isbedel wuxuu ku leeyahay haddaad weydiisid dalxiisaan leedo aaday wuxuu already wuxuu ogaaday waxa uu sameynaya waxay yihiin wuu aqoonsaday wuu bartay marka laakiin marka hore waxba lagama dadka maysan maysan ka garanaynin Een, runtiina waxaan uu mahaddaas iska leh ee maamulka gobolka banaadir uu hogaamiye gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho mudane injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yerisow oo runtii kaalin fiican iyo talooyinkiisa tusaalihiisa annaga lafteenna iyo aragtooyinkii een, uu ugu talagalay bulshada in si fiican do- dadkan loo gaarsiiyo annagana hodol- howlwadeenada ka shaqeynayaan ahayn oo shaqadaas si fiican uun qabanay Ee, ayaa- ayaa- sunna carays isdhexgalka bulshada ayuu ayuu qayb ka yahay dalxiiska meelahan cusube lasoo bandhiga marka laga yimaado dalxiisku ma idiin sahlay in in fahamka dhallinyarada isku soo dhowaanshaha iyo inaad doodaan oo oo dhallinyaradu maskaxdooda shiilaan Ee, waxyaabaha ugu weyn oo laga faa'iidaya ka mid ah dalxiiska in dhallinyaro is arkaan sababtoo ah magaalada markii la joogo dhallinyaradu nin nin walba shaqadiisa qaarkaa iyo waxbarashadiisa iyo goobtiisa gurigiisa uu ku mashquulsan yahay waxaa aada u yar isdhexgalka iyo isku imaantika iyo is aragga dhallinyarada laakiinse markii dalxiis la yidhaahdo tusaale liido markii la isku yimaado oo aad aragtid tobanaan saaxiibada ah oo marar kugu dambeysay ayagoo dalxiisayo adigana aad dalxiisaysid waxaa imaanaysa inaad wada fadhiisataan sheekaysataan xaalada dalka xalka dhallinyaradu ay imaan karto waxyaabaha oo dhallinyarada ay tahay in ay ay ka doodaan marka fursaday u tahay eh, waxyaabaha kale oo aada u jeclaysto waxaa ka mid a dadku inay fahmayaan wacyiga dal- dalxiiska tusaale marka dalxiiska kale la aadayo wiilashu inay surwaallo haafa inta qaataan iyo iyo funaanado yaryar ay dalxiiska u aadaan halka waaga hore qofka markuu xeebta laga soo aadayo dabaal usoo socdo oo suud iyo taay soo qada jir sida inuu interview u socdo marka wacyiga aada usii kordhayo waxyaabaha kale oo aada u jeclaysto waxaa ka mid a hadda googolka kale markaa geliso soomaaliya ama muqdisho waxaa kugu horeeya kusoo baxaya waa bush iyo nin qori waddo la taagan iyo meel qarxis laakiinse markii dalxiiska iyo waxaan ay bilaawda waxaa timid in dhallinyaradu sawiro aada u qurux batay magaalada ka qaadaan iyo geliyaan social mediahii iyo googolkii oo hadda haddii aad google garaysid muqdisho oo isbedelka hore uu ka dhacay waxyaabaha kale oo cajiibka waxaa ka mid a wadanka hadda nagu dhow kenya oo kale lacag badanay ka sameeyaan dalxiiska oo ajaanib aada u fara badan aad timaado waxyaabaha aan ku taameynay ka mid tahay in waddankeena loo soo dalxiis tago oo dadka ay- adduunka surprise oo noqon layaab soomaaliya loo dalxiisaya muqdisho loo dalxiisaya goobo dalxiis in la tuso agjuwalna magaalada waagu hore way ahaa jirtay xilligii dowladdii dhexe haddana in ay soo korato marka su-aashaada dhallinyaradu ma isku helaan dalxiiska waa meesha ugu muhiimsan oo dhallinyaradu inta iskugu yimaadaan kaga wada hadlaan aayahooda iyo doorka ay ku leeyihiin siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo dibdhiska dalka
aamina usoo laabanaya dalxiiska waxaa qayb weyn ka ah una kala duwan eh, bariiska baasada dabcan kuma jirto meeshaas marka waxyaabaha ku soo jiitay kaysane ama khamar jajab ama meelihii la tegey marka muxoga laga yimaado maxay ahayd
Een, digirta iyo bunka iyo daangada iyo shaax caano geele wax badanoo waxaa jiro maasha allah oo loogu talagalaba aslahaan in dalxiiska laga cuno markii la aadayo kale hore loo qaato Een, in meesha hadda intaan tegaynoo kale ilbaxnimada aan gaarnay kamid tahay inaan inta dalxiisno cunada inaan hore u qaadano Een, waana wax aada lagu farxa runtii Een, hal mid horta waa ka kornay tusaale ahaan dadka dibadaha jiro dhalinyarada markay meelaha qurxoon iyo geedaha iyo laamyada isu sawiraan hadda intii waa yeelanay waxaa aniga ilaahay niyadda lagu dhisanayo hadda dadka markay qaar meelaha qaar isku sawiraan quruxda markay arkay qofkii tahriibka aaminsanayo kale inuu dib uga laabto oo aniga waa jeclahay inaan banaanka magaalada soomaaliya oo dhan uga baxo laakiin meelaha qaar markaa aragto xoogaa niyadda ku dhismaya markaan igu soo dhacdo waxaan arkaa inaan igu soo dhacdaa waxaan sameeyaa inaan meelaha inta aada quruxda badan isku soo sawiro si aan isku qanciyo ihaahdo soomaaliya meel ka qurux badan dunida ma jirto maanta Eh, fariinta dhankaaga ugu dambeysay aada diri lahayd marka laga hadlayo dhalinyarada iyo doorka dalxiisa ee gobolka banaadir maxay tahay wallaahi horta hadda uu wajiyo badan oo noo bilowdo maasha allah rajo fiican aan leenahay oo qurux badan wax walbaba haddii aan la sii wadin oo inaan sii soconin faa'iido ma keenaan waan rajeynaa dhallinyaradana waxaan dhihi lahaa inaad niyadda ku dhisataan oo dalxiistaan oo guryaha kasoo baxdaan oo waxyaabaha qaldaneed aaminsantihiin aad isaga maaweelisaan inaad magaalada banaankeeda aadaan Een, agaasimanaha wuu nala joogaa oo aan si fiican waxaan leenahay dalxiiska wuu bilowda laakiin maalgashigii hala dardargeliyo si meelo ka qurux badan meelaha hadda aadno in loo dhiso oo meelo kaloo dalxiis aan ahayn oo oo loo dalxiisi karin oo duur oo kale in hadda la helo goobo dalxiis ay noqoto si dadka oo dhan ay ugu jeestaan in wadankooda uu uu yahay wadan qurux badan oo faa'iido leh Eh, agasim waxyaabaha soomaaliya gaar ahaan eh, gobolka banaadir culeyso weynaas ka saaran eh, waa meelo kooban dabcan marka si dadku helaan dalxiis ka badan liido iyo iyo iyo duleeda magaalada muqdisho ma jiraa qorshooyin ka duwan kaas oo loo dalxiisi karo dab- dadku inay liido tagaan keliya macno badan ma sameynayso
Een, cabdiqaadir aad baad umahadsan tahay runtii een, fursad fiican ay horta magaalada muqdisho haysataa Een, dadkan eh, fahamka ayaa mar walba horta sii kobcaya mar walba fahamkeena sii kobcana waxaan sii helaynaa fursado aada u waaweyn Een, goobaha dagaalada ka soo baxay muqdisho oo kale eh, runtii dunida aad ayaa loo xiiseeya in loo dalxiista Een, goobahaas lagama xiiseeyo in xeebtooda la tago ama in la tago maxaa la yidhahdaa goob qurxoon ay leeyihiin laakiin waxaa laga xiseeyaa goobaha taariikh ahaan een, aasaaska ama maxaa la yidhahdaa sooyaal taariikheedka ay soo mareen ama kii dagaalada ahaada ama kuwii hore raadadkii taariikhda ahaa ka ka dambeeya ahaa ay aad loo xiseeyaa Een, muqdisho marka waxay leedahay taallooyin waaweynay leedahay oo runtii een, dadkii xorriyadda usoo dagaalamay ay ay ay taalooyinkoodii kala duwanaa oo sayidkaa ku taallo axmed guriga ku yaallo dayaxtuura ku yaal daljirka daafsoon xaawa taako taalooyinka tirada badan ayaa magaalada ku yaala kilomitr zero maxaa la yidhahdaa doonbirka oo runtii ahaa een, goobtii xamar markii ay ay ay ay ahayd halka irin laga soo geli jiray ayaa ku yaalaan goobahaas marka taariikhiga ahi waa goobaha dadka dalxiiska inay u aadaan oo oo ay ay u tagaan ka sheekeeyaan oo laga loo dalxiis tago laga samayn karayo ay tahay keliya marka xeebo oo keliya ma ahan muqdisho waxaa yaalla fursado tira badan abdiqaadir waxaan kaloon kuu sheegayaa een, ma laga fekeraynin waqti yar ka hor een, runtii dalxiiska in loo sameeyo maxay ahayd een, shirkado iyo in ganacsi noqdo ma laga fekeray laakiin maanta waxaan diiwaan gelinay annaga ka gobol banaadir ahaan eh, shirkado aada u tiro badan oo dhammaantood eh, qaarkood ay soo wadaan ay rabaan inay xeebta geeyaan eh, doomo waaweyn oo ilaa konton qaad ilaa soddon qaada doontaa dhexdeeda maqaayad laga dhex samaynayo maxaa la yidhahdaa xeebta inta dadka la dhex geeyo halkaa ay rabaan inay dadka kusoo casheeyaan kusoo dalxiisaan ka sameeyaan qaarkood ay ka fekerayaan inay iyaga abuuraan goobo hor laho oo dalxiis annaga lafteennana sidaas ayaan rabnaa inaan usii kubcinno hadda dhowaan waxaan rabnaa inaan ayadana samayno munaasabad weyn meesha la yidhahda baydhaxinay oo ku taalla jaziira ka soke runtii goobtii hore ee dalxiiska caasimadana ahayd oo ay ku yaalaan hoteeladii hore qadiimiga ahay ay ka sameeyeen dowladdii dhexe ee soomaaliya ay ku yaalaan environmentigii loogu talagalay dalxiiska ay leeyihiin geedihii waaweynaa ee- ee- ama timirta ahaa ama ay ku yaalaan mar dhowaan aan aan haddii la yidhahdo bandhiga ugu soo dhigi doonaa iyo goobo kale oo waan gartay Eh, sunni dhankaaga maxaad is leedahay way tahay lagu soo kordhiyo
Ee, waxyaabaha aan rabo in lagu soo kordhiyo waxaa ka mid a tusaale hadda agaasimu wuxuu sheegay in magaaladu ay leedahay goobo taalooyin ah oo qadiima oo wadankan hore oo aan ahaa sida axmed taxaw taako iyo axmed guri iyo sayidka goobahaas in ee, loo raadiyo investment maalgelin oo tusaale maqaadada yaryar oo dadka ay u dalxiis tagaan oo dadku inta fadhiisan yara caawa waxaa fadhiya hawtaako si dalxiisna u noqoto dadkaas haleeyada soomaaliya taariikhda u garanna loo xasuusto mar walba Een, waxaa kaloo dhallinyarada rabaa inaan mi- fariin ugu diro halkan in dhallinyarada magaalada muqdisho joogto ay soo baxaan dalxiisaan muujiyaan quruxda iyo bilicda magaalada muqdisho nabadda ka jirta magaalada adduunka waxaa waa la- waa lala yaaban yahay magaalada muqdisho in dad ay ku nool yihiin dadka qaar haddaad tiraahda muqdisho dadaa ku nool ay ku leeyihiin macquul maha muqdisho dad kuma nool markiiba soo maryo laakiinse dee dhallinyaradu inay soo baxaan weliba dadka jaamiciyiinta ah ee waxbartay Een, ganacsatadana fursad fiicanay u tahay in hal abuurkaas ganacsi ay ka faa'iidaystaan oo dalxiis iyo wax noocaas marka waa totale wax aad u qiimo badan in dhallinyaradu iyo dadka soomaaliyeed ay dalxiisaan nabadoodana ay ka horumariyaan Eh, dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay nagala qaybgalayeen agaasimaha waahda dalxiiska ee maalgashi gobolka banaadir cabdifataax maxamuud siyaad arisoona aamina sahra iyo sunni carays intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgeli
barnaamijkii madasha dhallinyarada iyo cabdulqaadir maxamed cabdulle aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara nuur xasan nuur mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno horyaalka premier league ingiriiska ciyaaro xiise leh ayaa maanta dhici doona waxaana ciyaarta ugu horeysa ay dhici doontaa galabta xilliga geeska africa kooxda kubadda cagta wolverhampton waxay la dheeli doontaa brighton and hof albion fulham ayaa gurigeeda ku martigeli doonta kooxda barnamouth cardiff city waxay la ciyaari doontaa kooxda liverpool oo ka mid ah kooxaha hogaaminaya horyaalka premier leaguega southamptonna waxa ay fooda diri doontaa newcastle naadiga watford ayaa waxa uu qaabilayaa kooxda harrisfield halka caawa fiidkii ay lester garoonkeeda ku martigeli doonto kooxda kubadda cagta ee westham ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan axadda birita ah talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus ayaa caawa fiidkii waxay marti u noqon doontaa naadiga impoli atalanta waxa ay martigeli doontaa parma fiorentinana waxay u safraysaa kooxda kubadda cagta ee torino horyaalka dalkaasi spain ee la liga kooxda atletica madrid waxa ay caawa la dheeli doontaa real sociedad leganes ayaa waxa ay u safraysaa kooxda levente halka seltavigo ay is arki doonaan ibar ciyaaraha ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka spain ee la liga waxa ay habeen dambe dhex mari doontaa kooxaha real madrid iyo barcelona kulanka lagu naaneyso il clasico xiisaha kulanka il clasico ee habeen dambe ayaa ah iyadoo ay markii ugu horeysay tan iyo labada kun iyo toddobadii uu midkoodna u ciyaari doonin labada kooxood ee real iyo barcelona cristiano ronaldo iyo leonel messi ronaldo waxa uu ka tegay xagaagii aanu ka soo gudubnay kooxda real isaga oo ku biiray kooxda yuventus laakiin messi kama uusan tegin ee waxa uu ku maqan yahay dhaawac waxaana muddo saddex isbuuc ah uu messi ku maqnaan doonaa dhaawaca ka soo gaaray gacanta ciyaartaasi lama oga cidda badin doonta hase yeeshee waa tan loogu daawashada badan yahay sannadahan dambe ciyaaraha kubadda cagta ee yurub gaar ahaan kan spain dhinaca horyaalka jarmalka ee bundesliga kooxda menz ayaa goordha waxay la ciyaari doontaa naadiga bayer munic bayer munic guusha ugu horreysay ay axad sabtida lasoo dhaafay heshay tan iyo saddex isbuuc markii ay badan weyday hertha berlin ayaa waxay marti u noqon doontaa kooxda brush iyo dortmund naadiga Wolfs- wolfsburgna waxay la ciyaari doontaa fortuna dusburg hanover ayaa gurigeeda ku martigeli doonta augsburg halka stuttgard ay la ciyaari doonto hoffenheim ugu dambeyntiina horyaalka liigwanka faransiiska kooxda kubadda cagta ee lyon waxa ay galabta la ciyaari doontaa naadiga ange monaco ayaa la ciyaari doonta dihon jingam iyo strasbourg ayaa is arki doona kan iyo liilna waxa ay ku ciyaari doonaan garoonka liil caawana kooxda montpellier waxay la dheeli doontaa toulouse dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa
nur bukhaari aad buu u mahadsan yahay halkaaad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa farxiya fiska iyo heestii deelqaab
heestaasi ay ku luqayso fanaanada farxi fiska ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa naga saaciday bashiir abiikar tan iyo kulan dambena nabadgelyo
horaadii